الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب الإجارة إجاردي يا كريسي وعلى كلا كريسي أما كريندي وعلى كلا كريري أيوب بابيان ijaara iyo ujaara iyo ajaaraya intaba waa la yidhaahdaa xagga luqada waa magacay ujrada iyo waxa wax lagu kala kiraysanayaa leeyahay sharcan marka ay qeexayaan fuqahadu ama ay erey bixinayaan ujro ama ijaaro waxay yidhahdeen caqdun calaa manfacatin maqsuudatin macluumatin qaabilatin lilbadli waalibaaxati biciwadin macluum waxay dhahen waa caqdi iyo heshiis iyo gunud lagu heshiinoo lagundayo manfaco iyo dheef manfacadaa iyo dheeftaasoo maqsuudaahoo mid loo qastiyo ah macluumaahoo mid la garanayo ah qaabila lilbadli walibaaxa taasoo aqbalaysa in la bixiyo iyo in laysu ibaaxeeyo laysu banneeyaba biciwadin macluumin ayadoo ciwad iyo bedel iyo wax la dhaafsanayaana uu jiro waa manfaco iyo dheef ayaa lagu heshiinayaa cidi markaa inay manfacada iyo dheefda oofsato oo ay isticmaasho ayadoo cidda manfacadan hina ay dhaafsanayso oo ay markaa qaadanaysa ciwad iyo bedel macluumaho la yaqaano waxaana waasala xadiid ayaa ku soo aroortay qur-aankana in badan ayaynu yacni ereyga kirada iyo iyadoo wax la kirkiraysanaya aynu ku aragnay xadiidka muslim aynu soo maraya annahu nahaa cani lmusaaracati wa amara bilmuwaajara musaaraca ayuu nebigu diidey oo dhulka markaa in qofkii la yidhaah ka shaqeeyo oo wixii ka soo baxayay in wax ka qaado waxaan u faray muwaajara iyo in la kala kiraysto xaajo iyo baahina waa loo qabaayoo bini aadmigu waa u qabaan waayo qofkii waxaa la arkaa manfaco iyo dheef uu u baahan yahay inaanu isagu haysanin cid kala haysato ciddii kalena waxaa laga yaabaa manfacada iyo dheefta inay ka maaran tahay oo ayana waxay dhaafsato ay u baahan tahay sidaa daraaddeed baa markaa labadaa la isugu weydaarinayaa arkaanta uu baabkan ijaaradu leeyahay waxa weeye caaqid oo muhaajir iyo musta'jir kireeye iyo kirayse ama mukri iyo mugtar iyo siiqa oo markaa ijaabkiiyo qabuulkii waan kaa kireeyo waan kiraysay ujradii iyo mushqaayadii lagu kala kiraysanayey manfacadii iyo dheeftii la kala kiraysanayey kuwaa isagoo markaa inoo sheegaya sheekhu wuxuu yidhi sharduhumaa labadaa wax kala kiraysan shardigoodu ka baayicin wa mushtarin ka shardi baayicin baayici shardigii wa mushtarin iibsada shardigii weeye bisiiqatin wa tasixu waxaanay ku asaxaa bisiiqati siiqo iyo dhawaq iyo hadal bay ku ansaxdaa min muujirin kii kiraynaya wa mugtari kii kiraysanayay ka ahaaday sixatuhaa ansixitaankeeduna imaa biujratin inay tahy ujra iyo mushqaadin lagu kala kirayso turaa la arki oo ama culimad la ogaaday oo fii dimmati ladi igtara ka kiraysay dummadiisa saaran fii maxdi nafcin wa inamaa tasixu lijaaratu waxay ku ansaxaysaa fii maxdi nafcin fii nafcin maxd nafci iyo dheef barax tiran maca caynin oo min caynin yacnii cayn ka ahaaday dheefdaasoo cayn ka ahaaday baqiada ay tabaqaa baaqi ahaanoo sii jiri oo ka hadhaysa dheefsiga nafcigaasoo maqduurati tasliimi dhiibiddeeduna marka ay suurtagal tahay sharcan sharci ahaan in la dhiibo quwima taasoo markaa la qiimeeyey oo qiimo leh waase in qudirad haddii lagu qadaro bimuddatin muddo haddii lagu qadaro ow camalin ama camal iyo shaqo muddadaa iyo camalkaasoo qad culimaa la ogaaday wa jamca dayni labadan kulmintoodana abtil buri tajuusu waa ku bannaan tahay ijaaradii bilxuluuli xuluul markaa ujradii xaallo laga dhigo wa taajiili iyo iyadoo la dibdhigo wa mudlaqul ajri ajriga kiisa la idlaaqina cala atacjiili maxmuulu waxa lagu xambaaraya cala tacjiili didijin ayaa lagu xambaaraya halkan sheekhu dhowr masale ayuu inooga hadlayaa ama arkaantii aan sheegnay iyo shuruuddii ay lahayd ayuu halkan inooga hadlayaa wuxuu inoogu horraysiiyey caaqidkii ciddii markii caqdigan iyo heshiiskan kirada galaysay oo mu'jir iyo ama mu'ajir iyo musta'jira kireeye iyo kirayste ama mukri iyo muktar kireeye kirayste labada ereyba waa loo isticmaalaa waa marka wax la kala kiraysanayo ayaa la yidhaahdaa mu'ajir iyo musta'jir ama mukri iyo muktari laakiin haddii qof la kiraysanayo oo qof markaa shaqaalo laga dhigayo isagana ajiir baa la yidhaahdaa kan kiraysayna musta'jir baa la yidhaahdaa ee mukri iyo muktar halkaasi ma noqo mu'jir iyo musta'jir ma noqoto haddaba shardiga ay leeyihiin waana mufrad mudaafahoo yacnii shuruuddooda ayaa laga wadaa waxa ay la mid yihiin shardigii macnaa shuruuddii baayaca iyo mushtarku ay lahaayeen wixii loo shardinaya qofka waxyiibinaya iyo ka waxyiibsanaya ayaa ka wax kiraynaya iyo ka kiraysanayaba loo shardiyaa mid waliba inuu yahay dee qof qaangaadha oo caqli leh oo rashiida oo aan markaa safiih iyo maxjuuru calayhi midnaba aan ahayn oo aan mugrahayn oo xaqdarra midaan markaa lagu dirqiyaynin waa inuu yahay taasi waxa weeye sharduhumaa damiirkana markaa tasniyada ha u celinaya iyagoo la soo sheegin lafdiga ijaare ayaa laga fahmayaa marka kira la yidhaahdo ayaa waxaad garanaysaa kireeye iyo kiraysa meesha inay ku jiraan saas daraaddeed buu sharduhumaa yidhi waxay ku ansaxdaa buu yidhi siiqo iijaab ka ahaadee kan wax kiraynaya shaygan sanad baan kaa kireeye aajartuka ama akraytuka karaytuka ama akraytuka waan kaa kireeyey iyo qabuul markaa ka imanaya kii mugtarka ahaay oo ijaabka la xidhiidha oo isna uu leeyahay waan aqbalay leanno mucaawadaadka oo dhammi sidaas ayay ahaayeen midna ogow halkan inaad sii fahantaa waa laga maarmaanaya ijaaradu waa laba qayboodoo mid ijaara ijaaratu dimme iyo ijaaratu cayn baa la yidhaahdaa mid waa ijaaro ku arooraysa cayn waxaa la kala kiraysanayaa gurigan waxaa la kala kiraysanayaa booskan waxaa la kiraysanayaa gaadhigan waxaa la kiraysanayaa shaksigan waxaa la yidhahdaa ijaaratu cayn ama ijaara waalida calaa cayn axkaam gaara yeelan doonto inu arki doonnaa midna waxa weeye ijaaratu dima ama ijaara calaa dima oo mid ku arooraysaa dima ayay ku arooraysaayo waxaa la kiraysanayaa guri waa la tilmaamiun guri mucayana ma aha waxaa la kiraysanayaa gaadhi gaadhigii mid mucayana ma aha laakiin gaadhi la tilmaamay baa la kala kiraysanayaa qofkan waxaa laga rabaa inuu shaqo iyo hawl yacnii fulinteeda ayaa laga rabaa haddii isaga laga raba hawshaa inuu qabto ijaaratu cayn bay noqonaysaa laakiin hawshaa fulinteeda un haddii markaa heshiiska lagula galana ijaaratu din bay noqonaysaa markaa labadaa waa inaad kala fahamtaa oo aanay iskaga kaa qaldamin axkaam kala duwan ayay leeyihiin waxaa kaluu inooga hadlay sheekhu ujradii oo iyana arkaanta ka mid ahayd waxaanu yidhi sixatuhaa waxay ijaaradii ku ansaxaysaa ujro la arkayo oo leeya shaygaasaan kaa kiraystay intaasaanan kaaga kiray ama iga kiree oo intaa igaga kirayo wixii markaa lagu kiraynayeyna la arkayay meesha taallo walow qadarkeeda yaan laba garanninbe biujratin turaab ama la og yahay oo labadan qof ee wax kala kiraysanaya jizyahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaanba waa u og yihiin waxaad iga kiraysaa gurigaa bil waxaad iga kiraysaa lacag noocaa iyo noocaasa igaga kiree oo qadarkeedu intaa yahay oo jiskeedu intaa yahay oo laakiin qofkan kiraysanaya dumadiisa saaran ee aan la cayimin marna waxa wax lagu iibsanaya ama wax lagu kiraysanayo waa la cayimaayoo kanaa la yidhaahdaa mararka qaarkoodna fidima bay noqotaa ayana axkaam gaaray kala yeelata marka mucayan lagu iibsadayo marka caladima lagu iibsado taa ayay ku ansaxdaa ow culimat fii dimati ladi tara manfacadii ayuu haddaba iyada shuruudda ay leedahay manfacada iyo dheebda la kala kiraysanayo ayuu markaa halkan iyada shuruuddeedii inooga galay oo wuxuu uhi fii maxdi nafcin wainamaa tasixu lijaabatu fii maxdi nafcin fii nafcin maxdin macnaha waa inay manfaca maxda maca baqaa'il cayni maca caynin baqiyat waa inay tahay manfaco iyo dheef maxdi ah oo barax tiran oo laga oobsanayo oo laga gudanayo cayn baaqi ahaanaysaa oo aan ayadii la istiilaagayn oo ayadii markaa aan la oobsanaynin masalan dee guri ayaa la kalakisay in la galo manfacadii waa gelidda cayntaasaa laga oobsanaya bisha ama sanadkaa markaad ku jirto caynta aad kiraysideediiba u joogaysaa gaadhi baad kiraysatay gaadhigaad kiraysay bil baad kiraysatay dee markaad wixii aad doonaysaiyo manfacadii aad ka doonaysa aad ka soo oobsato dee qolofgiis iyo gaadhigii waa soo hadhayaa oo waa jirayaa macaynin baqyad maxaase la diidayaa waxaan intifaacsigaaba ka soo hadhaynin dee haddaad tidaa raashinkan iga kiree dee raashinkii sideed o dhan miyaad ku fadhiisanaysaa cunidda aad cunto ayuu ku dhammaanaya waxba ka soo hadhi maayaan markaa waxay yidhaahdaan mase hadduu beer ilaa midhaheeda iga kiree ama neefgan iga kiree wuxuu dhalaya dartii ama dhogolsa ama caanihiisa ama yacni shabacan aan soo shita iga kiree ama raashinkan aan cuniga kiree ma ansaxayo le'annu acyaanta laguma milkiyo kiro asalkeeduba kiradu waaridda calala waxay ku aroortaa manaaficda iibkuna wuxuu ku arooraa acyaanta marka acyaanta ijaaro laguma mulkiyo markaa waa inay manfaca maxda maca baqayl cayni waa inay tay weliba nafcigaasina waa inuu xaali yahaye mid xilli dambe waa inaanu ahayn waa inay manfacadu isla markii caqdigaa la galaba manfacadii la obsanaya haddii masalan iminka awr yar laga kireeyo qurbac yar ama nirig yar oo iminka dhashay oo laya shan sano kadib baad laylayaysaa od raysaa iga kirayso ma ansaxayso nafci waa leeya lakiin nafcigiisi waa xilli dambea wax la waxaa la doonaya manfaca hadda la obsanayo ayaa la rabaa marka fii maxdi nafcin maca caynin baqiyad maqduurati tasliimi sharcan waa inay tahay manfaacada iyo dheebdaasi qofka kiraynayaa miduu dhiibi karayo oo sharcigu u ogol yahay inuu manfacadan bixiyo xisan iyo muuqaal ahaan mid la dhiibi karaya waa inay tahay sharcan maxaan la ogolayn in la kiraysaa ma bannaano waxyaalaha muxaramaadkii sharciga masalan gabadh baa loo soo kiraysanaya baroor yacnii koox baa loo soo kiraysanaya ad noo tumtaan caawa markay aroos baanu le kaale noo tuma dee tumiddaasi waa camal xaaraan ah sixir iyo markaa fal iyo waxaa beriddii gabadh markaas yacni cadalahoo kale masaajidka shaqayntii ama maydhidii yacni waa waxaan la ogolayn waa sharcan baan manfacadaan la ogolayn waxaa jira mid aan xisan dee aan suurtagal ahayn oo ay muuqato dee qof jaahil oo aan waxba garanayn haddaad tidhaahdo waxaan ku garaysa inaad carruurta wixii ugu barto waxu garanayaana ma jiro dee miyuu waxbari karayaa dhul aan biyo lahayn roob ku filanna aan lahayn ayaan kaa kireeyey inaad wax ku beerato maya ma ansaxayo xisan baanay markaas suurtagal u ahayn quwimad taasoo la qiimeeyey oo waxaa manfacada iyo dheebdaa la kala kiraysanaya waa inay tahay mid qiimo leh si waxanaad bixinaysaa dee uu muqaabil u yeesho ilayn hantidaadii baad bixinaysaa hantidaada waxaad dhaafsanaysaa waa inuu wax qiimolo yahay yacnii iga qaad lacagtaa aan waxan yar ursado dhirta yaree markaa rayaxanta aan ursado ursi leanna wax loo qasiye markaas ma aha ereygaa ii dheh waar alaabtaasi waa alaab wanaagsane hala iibsado intaana qaado ereygaa qudha iska dheh yacni ma ansaxayso waa in waxaa manfacada iyo dheebda la kala kiraysanayaa wax yacnii la qiimayn karo oo qiimalo sharcigu qiimaynayo kulba iyo hawli ku jirto waa inay tahay in qudira bimuddatin aw camal qad culima wajamca dayni abtil wuxuu yidhi waxay ansaxdaa oo ijaaradu ay ku ansaxdaa haddii manfacada iyo dheebda lagu qadaro laba mid imaa muddo in lagu qadaro oo la yidhaha daartaa waxaan kaa kireeyey sano manfacadii hadda waxay ku jaan go-an tahay sanad ama camal iyo shaqo waxa le waxaan kuu kiraystay inaad waxaa ii qabato inaad gurigaa ii dhiso inaad maryahaa ii tosho haddana waxay ku qaydan waxay ku qadarantay camal mararka qaarkood baa waxaa la kala kiraysanayaa muddo uun lagu qadari kara manfacada sidaa dee dhulka marka iyo guryaha iyo la kala kiraysanayo manfacadiisu wakhti unbaa lagu dabdiyaayoo lagu koobaa sida masala ilmo jaqsiin oo kale waxaan yacnii ku kiraystay inaad ilmaha ii jaqsiyo sanad canihii lama dabdin karo ee laakiin waxaa la dabdiya inta jaaruu jaqaya lama dabdin karo laakiin waxaa la dabdin karaa wakti yacnii sanad waa inaad ii nuujisaa labadaba mararka qaarkood waa ku iman kartaayoo dee shaksi ama daabo waa ku iman kartaayo inaad bil ii shaqayso hadda iminka zaman baa lagu qadaray iyo inaad hawshaa ii qabato caynkaa cankaastaana camal baa lagu qadaray inaan shaygan markaa meesha aan ku gaadho iyo inaad markaa maalin aan kirayso gaadhigan iyo inaan meeshaa ku gaadho laakiin culimaa buu yidhi camalka iyo muddadaasiba waa inay labada qofo isla garanayaan muddadaa lagu qaydayaana ee wax lagu kala kiraysanayaana mid laysa garanaya waa inay tahay haddii la yidhaha yacnii markay xooluhu dhalaan dee xoolaa dhalidoodii haddaanu ka kala garanaynba ama haddina markay laxuu dhacaan dee laxaadha ciddooda qaar badan baan aqoonin markay dabaylxagaadu soo dhacdo oo xillimay soo dhacda qaar baan garanaynba yacni waa inay tahay muddadii muddo la ysla garanayo camalka lafdiisa camal la isla garanayo waa inuu yahay wa jamca dayni abtil wuxuu hi labadan kulmintooda in zamankii iyo camalkii ijaarada lagu kulmiyo oo la yidhaahdo qof yaho waanku kiraystay waxaanaan ku kiraystay shaqadaa inaad maanta qabato eg camal baa laga rabaa qofkii wakhtina waa loogu xadiday waxay leeyihiin shaaficiyadu taasi waa baatil leannu camalkii wakhtigii waa ka dambayn karaa waana ka hormari karaa ee qofka waa in maa in la yidhaha shaqadaasaa lagugula heshiiyey shaqadaa ii qabo maryaha ii tol waxaa ii samee ilmaha qur-aanka iigu bar muddo sanada ilmaha qur-aanka iiguba halkuu doonaba hala gaadho ama iigu dhammee markaa sanad ii bar hadday noqoto dee waxa weeye sanadka hadduuba hadduu yacnii markaa uu kala barh gaadho dee sanadkaanu waan kuu baray weeye laakiin iigu dhammee hadday tay dee sanad iyo lababa way qaadan kartaa laakiin ilmaha qur-aanka ii baro lixdaa biloodna ugu dhammee dee suurtagal ma noqonayso ama wixii baa ka hor maraya ama kadib maraya waa dee way ku dhammaatay oo laba bilood bay ugu dhammaatay hawshii aad lixda bilood u qabtee dee intaasun qaado ina kala kaxeen dee mayaysi waxaygii waana dhammaystae maya laba bilood oo kale ay ku darsanaysay dee waxbay kuma lahid labadaa bilood muran baa ka imanaya saasaa leeyahy labada markaa miduun ama qofkan camal ha lagula heshiiyo intuu doono ha la gaadheeyo ama wakhti ha lagula heshiiyo intuu ku qaban karo wakhtigana ha la arko laakiin labadiiba in la kulmiyaa yacni ma bannaano bay leeyihiin inta badan waxyaalaha aan suurtagalka ahayn inay markaa wakhtigaa ku dhammaadaan ama labadaba la kulmiyo halkan wuxuu ina yidhi tajuusu bilxuluuli waata'jiili wa mutlaqu alajri cala tacjiili way ku bannaan tahay ujradii iyo mushqaayadii in xaallo laga dhigo hadda la kala qaato in la tacjiiliyo la dibdhigana way ku bannaan tahay laakiin waa ijaaratlcaynka ta ay ku bannaantahy waa ijaaratlcaynka ijaaratu dimma way noo iman doontaa marka guri la kala kiraysanayo marka gaadhi mucayana la kala kiraysanayo marka qof mucayana la kiraysanayo mushqaayadina waa tan iyo mushqaayaddu hadhow kadib bay inoo ahaanaysaa labadaba way ku bannaan tahay wa mutlaqu alajri calaa tacjiili haddii la idlaaqo laakiin ayadoo ijaaratlcayna la idlaaqo oo haddaa la bixinaya iyo dibbaa laga bixinaya midnaba aan la odhanin waxa lagu xambaaraya un cala tacjiil waa sii lacagta oo kale shayga marka wax la kala iibsado haddii aan lacagta aanu qofka odhanin waxaan kaaga iibsaday lacagaan muddo intaa le kugu siinayo ee shaygaa iga iibiyo waan kaa iibiye ama waan kaa iibiye waan iibsada lacagtii keenun weeye taasoo kale ayay la mid tahay wuxuu uhi sheekhu raxima ullahu tacaala sharduhumaa kireeye iyo kirayso shardigoodu ka baayicin ka shardi baayicin baayici shardigii wa mushtarin wa shardi mushtarin mushtar shardigii weeye bisiiqatin wa tasixu bisiiqatin may ku ansixi min muujirin kireeye kaaday wa mugtari iyo kiraysteen sixatuhaa ansixitaankeedu imaa biujratin bay antucuraa la arki ow culimad ama la ogaado fii dimati ladii kii dimadiisa saarnigtara kiraysay wa inamaa waxay ku asaa fii maxdi nafcin nafci badhax tiran ma caynin oo min caynin ka ahaaday ama ma caynin cayn la jirhkeed la dheebsan baaqiyad baaqi ahaad macnaha tabaqaa baaqi ahaan baa looga jeedaa maqduurati tasliimi nafcigaasoo la karaya dhiibiddeeda sharcan wa xisanba sharcan iyo xisanba quqmina taasoo sharci ahaanna la qiimeeyo oo qiimo leh wa inamaa tasixu way ansaxaysaa in qudirad haddii bimuddatin lagu qadaro ow camalin ama camal iyo shaqo lagu qadaro muddada iyo camalkaasu qad culimaa la ogaaday wa jamca dayni wa abdil buri jamca dayni labada kulmintoodana buri tajuusu ujradii way ku bannaantay ama ijaarada bilxuluuli xaalnimo markaa ay mushqaayadda xaallo tahay wa taajiilaya iyadoo la dibdhigayba wa mutlaqulajri ay ay ilujrati ujrada mutlaqada ama mutlaqulajri ay alijaara almutlaqa tuxmalu waxaa lagu camaraya cala tacjiili cala tacjiili dedejin la dedejiyo kiradeedii iyo ujradii tabtulu i tadlufu caynun mujara la caaqidun laakiin bicaybin khayara wa shardu fii ijaarati fi dimami tasliimuhaa fii majlisi ka salami tabtulu way buraysaa buu yidhi ijaaradii id wakhtiga tatlufu ay dhimataa caynun mu'jara cayntii la kireeya markay dhimaato way buri la caaqidun caaqid haddii uu markaa dhinto ma burayso laakiin bicaybin ama biqasbin labadaba haddii la dhaco ama ay cabowdana khayarahu sharcigu waa doorgeliyey wa shardu waxa weeye fii ijaarati bidimami ijaarad markay ijaaratu dhima tahay tasliimuhaa in lagu dhiibo fii majlisin majlis in lagu dhiibo kasalami sidii salamkii oo kale halkan wuxuu inoogu sheegayaa axkaamta ijaarada waxyaalo ka mid ahoo ijaaradu waxay ka mid tahay cuquudda loo yaqaano laasimu tarafayn mar haddii ijaaradaasi ay ansaxdo oo shuruudda laga helo oo caqdiga iyo heshiiskaa la galo muddadaa la cayinto waxa la yidhaha laasimu tarafayn ka kireeye iyo ka kiraysayo laasim bay ku tahay kii kiraysayna dee kama saari kara ciddii markaa ka kireeyey ee kii kireeyey kama saari kara kii ka kiraysay kii kiraysayna kama bixi karo mushkaaladun baa laga rabaa iqaala iyo dee iyadu waa ka furan tahay oo haddii markaa qofku dee waa ka celi karaa laakiin sharcan markay tahay iyo garcadaawo markay tahay waa sidaa maxayse haddaba ku burtaa waxay ku burtaa caynta iyo shaygii la kala kiraystay haddii ay dhibato daar bay ahayd gebigeeda waa duntay waa isku fadhiisatay waxay ahayd gaadhi gebigiisiba waa duqeeyeyba cayntii baa meesha ka baxday intaa buraysaana waxa weeye zamankii mustaqbalka ahaa xilliga soo socda ayay burtay laakiin hadday xilli tegay uu jiray oo masalan sanad baa la kala kiraystay haddii wakhti ujrali uu tegey wakhti ujrali hadduu tegey oo masalan dee bilo ama yani bil ama bilo ayaa ayaa tegey intaa masalan ama sanad ba ahayd oo lix bilood markay maraysay baa gaadhigii burburay ama gurigii uu markaa dumay lixdii biloodee hore way sugnaatay oo haddii aanu kiradii bixinna kiradeedii waa laga rabaa inta lixda soo socotunbay ku burtay haddii kiradii laga wada hayeyna waa in lixda dambe loo soo celiyaa laannu ayadu way sugnaatay waana waxaynu nihi waana ijaaratul cayntii marka shay cayna la kala kirayso ee guriga la kala kiraysay ee gaadhiga la kala kiraysay ayay ijaaradii cayntii talafgeeda ku buraysaa laakiin hadday ahayd ijaaratu dimma markii horeba gaadhi langelusoo la tilmaamay unbaa la kala kiraysay guri la tilmaamay waa la kala kiraystay gurigii la tilmaamay waa kan baa layidhi gaadhigii waa kan baa layidhi gurigii baa dumay ama gaadhigii baa markaa wax noqday waa soo bedeluun leannu marka horeba waxaan la kala kiraystay cala dimma ayay ahayd kii markaa la yidhi kan ka oobsana kiina markaa meesha uu ka baxay soo bedelun wey markay hadday ijaaratu dimma tahay laakiin ijaaratul cayn markay tahay shay mucayana la kala kiraystay ayaa cayntaasi hadday meesha ka baxdo markaa caqdiguu burayaa tabطlu in tadlufu caynu mu'jara la caaqidu caaqidkii kii caqdigan labadii wada galay kii wax kireeyey kii garaysa hadduu dhinto ama midkood hadduu dhinto ma burayso hadduu kii kiraysay dhinto waxaa la leeyahi ciddii dhaxalkiisa lahayd ha soo gasho ama kiradii ha gasho ama iyagu ha sii kiraysaan cid kale ha ka kireeyaan hadduu markaa kii wax kireeyey dhintana dee qofkii sidii buu shaygii ugu jirayaa u haysanaya markay kiradii ka dhammaato ayuunbuu dee ciddii dhaxalka lahayd ku celinayaa waxaa ijaaratul caynka la mid aha markay ahayd qof mucayana markii la kiraysay ee ajiir uu ahaa markaa mucayana hadduu dhinto isagana waa buraysaa leanna mawrid ulcaqdi halkuu caqdigu ku aroorayay baa isaga ah laakiin bicaybin khayara laakiin bicaybin khayirhu laakiin waxaa u badan yahay khayara bicaybin ama biqasbin bay bicaybin ama biqasbin bay nusaqa qaroonayaan ama biqasbin haddii la dhaca shaygii aw bicaybin ama hadduu cebo khayaraw shaaricu waa doorgeliyey inuu shaygii sidii iskaga sii haysto haddaanay muddadii dhammaanin iyo inuu markaa dee halaa ku fasaxo uu ku joojiyo labadaba waa leeyahay waxaa kaluu yidhi sheekhu halka washardu fii ijaarati bidimami tasiibuha fii majdin kasalami waataynu soo sheegnay tajuusu bilxuluuli wata'jiili wa mutlaqu lajri cala tacjiili waataymi waa ijaaratu lcayn shardiga ijaarada dimada ah ee qofka masalan gaadhi ama guri ayaa laga kiraysay aan mucayan ahayn ama yacnii qofkan isaga ayaa markaa dimadiisa wax la laasimiyey oo waxaa la yidhi masalan waxaan ku laasiminay ama aan kaa rabnaa inaad hebel ka xajidood ka cumraysato ama waxaan ku laasiminay inaad hawshaa qabato eeg haddii la yidhaahdo adigu waa inaad hawsha qabta waa inaad waxaa toshaa waa inaad ka soo xajisa waa inaad ka soo cumraysa haddii la yidhahdo ishaaratul cayn bay noqonaysaa cid kale uma dhiibi kartid waxyaadaa looga ijaaratu cayn weeye haddii laakiin lagu yidhaahdo waa inaad soo fulisaa oo dimadaasi waxaan laasiminay markaa xaja hebel iyo markaa laga soo xajiyo laga soo cumrayso ama mardaa tolitaankeeda waan aqbalay markaa waa inuu jiradii la dhiibaa mar hadday dimo tahay oo la leeyahay markaa hawsha alka waxasa waa in la dhiibaa waana in la kala fahmayo haddii adiga cayntaada kiraysana cid kale uma dhiibi kartid haddii kale dee cidda addoontaad u dhiibi kartaa waana aqoon darada ama fiqila-aanta qaar ku dhacday nin wadaada runtii oo aan laakiin aqoon fiqi lahayn baan beri dhexdii ahayd u dhiibay qof waxaan ku ihi ka xaj waayo hebl soo adigu ka xaji maysa baan kudhaha waxaan arkay isla qof galuu yidhi anaa ka xajiyaya isla hada sanadka lafdiisii macnaha kana wuxuu doonaya waxooga yar ka dilaalo mid u dhiibo kana wuxuu doonaya waxooga inuu ka dilaalo mid kale u dhiibo laakiin waxaanu fahmin caqdigii heshiiska uu galay ayaanu fahamsanayn wuxuu keenayo leannu suurtagalna maaha laba qofna inuu ka wada xajaana suurtagal maaha labadii qof mid walibana wuxuu kuhi adigu inaad ka xaja waa yahay buuhi si o dhan markaa mama fahamsana markaa caqdigan heshiiska inuu galay ayaanu fahamsanaynba marka washardu fii ijaarati bidtasiibu fii majlisin waa in mar hadday waxaa la kala kiraysanayaa fidima yahay mucayano aanay ahayn waa in tasiiba ujradii fii majlisi marsi caqliga lagu dhiibaa ka salami sidii sanamka oo kale sanamka maxaynu ku soo marray ra'su maasha waa in meesha lagu dhiibo soo may ahayn le'annahu ijaaradu markay fidima tahay waa sanam fi lmanaafic sanamkii manaaficda weeye tabtulu waa buraysaa ijaaradii tadlubu markay dhimato caynu mujara cayntii la kala kiraysay laa caaqidun caaqidkii hadduu dhinto ma burayso laakiin bicaybin ceeb khayarahu sharcigu waa doorgeliyey washardu fii ijaarati fidimami shardigu waxa weeye ijaarada dimada ahaatay tasliimuha ujradii fii majlisin majliskai caqdi ku dhaca in lagu dhibo ka salami sidii salamkii oo kale ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان والأرض إن أجرتها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه ويضمن الأجير قفك أجيرك هو مقنبيا بالعدوان عدوان يحد قذب أيكم مقنبيا wayaduhu fiihaa ay calayhaa gacantiisuna uu ku hayo markaa shay u gelaysay yadu timaanin waa gacan ammaano halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa ama aynu ku dhex jirnay axkaamtii ay lahayd ijaaradu qofkii marka uu wax kirayso dee shaygii uu manfacada ka oobsanayey gacanta ayuu ku dhigayaa gacanku hayntaa uu gacanta ku hayaa maxay noqonaysaa waana taynu soo tilmaannayoo gacmuhu yaddu damaan iyo yaddu ammaana ayay u qaybsamaan mid waa gacan ammaano xukunkeeduna waxa weeye shaygaa haddaad ama ku xadgudubto ama taksiir aad ku sabayso iyumaad magdhabaysaa midina haddii aad markaa ama xadgudub ama ha xadgudbin waad magdhabaysaa dariska qaybtii hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين قد عشرنا إجارتي أحكام دي إلهي وعوشاقنا سويري ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ثمان axkaamtii ayuu inoo wadayo waxaynu saynu soo tilmaannay gacmuhu xaggan cuquudda waxay u qaybsamaan laba qaybood mid yaddu dammaan baa la yidhaahdaa midna yaddu ammaana la yidhaahdaa mid waa yaddu dammaan oo shaygaasi hadduu gacantaada galo waad magdhabi waxaynu soo maraynay ijaaradoo kale isticmaalkii uu ama yacni waxaan leeyahay caariyadii isticmaalkii u caariyisay waxaan ahayn hadduu ku dhinto ku magdhabay qasbiga ayaa ka mida kasoon cuquudda ka mid ahayn wax haddaad dhacdo waad magdhabi suu doontaba ha ku dhinteey wa yudmanu lmisliyu bimilihi talif binafsihi oo mutlifin laa yakhtalif waataynu soo maraynay yacni ama nafdiisa ha u dhinto ama ha la dilo xukun isma khilaafayo mar haddaad wax dhacdo ow shaygaasi gacantaada soo galo ama adigu dil ama yacni wax kale ha dilo ama ku xadgudub ama ku xadgudub ad magdhabaysaa qaybna waxaa la idhaha yaddu ammaana gacantaadu waa gacan ammaano marka aad shaygan adigu ku gabadh fasheed waxyeellayso amaba aad wax markaa ay ahayd inaad ka ilaaliso ood ka badbaadiso waxyeelaynaya aad ka badbaadin weydo ayuunbaad magdhowdaa ishaaradu markaa waxay ka mid tahay yadda ama musta'jirku waa yaddiis waa yaddu ammaano markaa wuxuu hi ajiir wuxuu magdhabaa cayntii mu'ajarada ahaydee laa karaya cudwaan iyo xadgudub dee masalan gaadhi buu kiraystay gaadhigii rarkii buu ka badiyey orodkiibuu ka badiyey sidaasuu wax ku noqday wuu eryayo saliid iyo biyatoona uma eegin waa duqeeyey markaa wuu magdhabayaa leannu xadgudub buu ku sameeyey dee hadduu meel iska dhiga markaan haeegsanayn oo la jidho dee waa lagu yeelan hadduu meel isaga tago wixiiba la furto gebigiisiiba isoo qalfoobo u yimaado ama adduunka iminkaaba la qaataa gebigiisaba gaarigeed meesha dhigtay gebigiisaba inta la qaato ayaa gebigiisa inta geeras la geeye la wasladaynayaanoo dibba ugu soo noqonayo du arkaynba dee adigii baad dayacay markaa waad magdhabaysaa markaa wayadu fi ayadu timaani laakiin gacantiisu waa gacan ammaano oo haddii aanu markaa isagu gaboodfal ku samaynin ma magdhabayo ee markuu gaboodfal ku sameeyo ama xadgudub ayuu magdhabaya wayadmanu lajiiru kii ajiirka ahaa ama musta'jir baa laga wadaa kii kiraysay waa magdhabayaa bilcudwaani xadgudub wayaduhu fiihaa calayhaa cayntaa laga kireeye gacanta ku hayaana yadu timaani waa gacan ammaano waalardu in aajarta haddaad ama in aajarahaa labada nuskhaba waa jira hadduu kireeyo bimadcamin ay biطacaamin hadduu raashin ku kireeyo aw hayrihi ama wax kale uu ku kireeyo saxad waa ansaxaysaa walow fi dimami waxaasi markaa dimadaba ha saarnaado qof dimadiiba ha ahaadee laa shardi juz-in juz shardintii oo culima la ogyo min raycihi waxa ka soo baxayaa maya oo lisaaricin loo shardiyo walaa biqadri shabaci dharagiisa qadarkiisana maya halkani waa masale la xidhiidha baydkii ugu dambeeyey dariskeenii musaaqaadka habeen hore إجالة الأرض ببعد ما ظهر من ريعها نهى عنه خير البشر أنه نقول كإن لغو كريو waxa ka soo muuqda ee ka soo baxaya barkii ee rayceediyo faa'iidadeeda khayrulbashar waa diiday in la yidhaha dhulkan ka shaqee dhulbeereedka ka shaqee waxaanad kaga shaqaysaa waxa ka soo baxaya kalabarh baad leedahay saddex meeloodoo meel baad leeday saddex meeloodoo laba aad leeday nahaa canhu khayrulbashar baa diiday waa tadhidhay xadiideeda soo tilmaanay baseladii ayuu markaa dib inoogu soo celiyey oo halkan kirada ayay munaasib ku tahay markaa wuxuu yidhi dhulkii weliba dhuldeebeereedka ahaa in aajarta haddaad ama in aajaraha kiila hadduu ku kireeyo bimaa طacamin ay biطacaamin raashin aw hayri ama wax kale dhulkii wuxuu kaga kireeyo qofkii beeranayay dee isagiibaa wuxuu ka qaatay raashin ama lacag amba qofkii wuxuu yidhi ka shaqee waxaan ku siinayaa raashin intaa le waxaan ku siinayaa lacag intaa leeg saxad way ansaxaysaa walow waxaa markaa la siinayaa dimadaba ha ahaato intaasaan ku siinaya oo dimadayda ama adiga dhulkaasaan kaa kiraya aniga intaa isii oo dimadaada ah way ku ansaxaysaa muxuuse yidhi laa shardi jus-in laakiin jus iyo qayb shardinteed oo min raycaha ka mida markaa wixii dee ka soo baxayey ee faa'iidadeeda laa shardi jus-in culima min raycihi lisaaricin ayada maya in qofkii loo shardiyo qayb la og yahay oo la ysla galayo raycayo waxaa ka soo baxaya kala badh ulus saddex meeloo meel uluaan saddex meeloodow laba waxa ka soo baxaya ayaad leedahay dhinkii saarica hebeerayey waarantaynu soo tilmaannay dee haddii waxaan sooba abuurka isagu uu leeyahayna mukhaabaray noqotaa haddii abuurka loo dhiibana musaaracay noqotaan musaarac iyo mukhaabara waxaa u farqiyahuun labaduba waa dhulkan ka shaqeeya oo wixii ka soo baxayana wax ka qaado hadduu abuurkan iyo shinnidan lagu ridayo isagu uu leeyahayna mukhaabara la yidhahda haddii ninkani dhulka iyo abuurkaba wada keenana musaaraca la yidhaahdaa markaa taa in loo shardiya iyada ma ansaxayso oo camalkiisii ka mida oo camalu mudanayo arrintaa lama oggola oo xadiidiga ayaa dee ku soo aroortay oo diiday waana sida ay qabaan yacni jumhuurulculamaa oo saddexda madhab imaamu axmed mooyaane ay saddexda imaamee kaleba saas ayay qabaan imaamu axmed ayaa isagu wuxuu ku tegayaa yadayba saxaabadii iyo taabiciyiintii oo ka sii horraysay uu markaa raacay iyo aimatulxadiid inuu markaa caqdiga heshii saxiixa yahay waxay sheegayaan markaa dhulal badan oo dee dhulka islaamka siiba yaman oo markaa dee madhabka shaaficina markaa asal uu ku ahaa in culimo iyo camugeligeedba sidaa dadka inta la yidhaha dhulka markaa ka shaqeeya wixii ka soo baxayd inoogu saartana inoo qaybi innaguna imika beeraheenna waynu kaga shaqaynaa dadka shaqaalaha ah waxa la wax nooga soo saar waxay ku leeyihiin dadkii beeralaydahay haddaan mushaar ka qaadana wuu iska seexanaya waxba soo saari maayo ilaa mushaar mu bishii igu leeyahay qowda maqashii waxna ha u qaban haddii se la yidhaahdo war inoo shaqeeyo beertii waa taasoo abuurkii waa kaasoo biyii waa kaasoo shitaanka waxalba waa kaa kala barh baad leedahay markuna fadhiisan maayo bay leedahay ilaa halkan wax ku leeyahay markaa innaguna waa arrin aynu ku dhaqannay in badan sidaa daraaddeed baa imaamu nawowi wuxuu leeyahy huwa raajixu lmukhtaar inay markaa bannaan tahay waa ka xoogga badanee markaa la doortay waalmuslimuuna fii jamiici alamsaari waalacsaar buu ihi muslimiintuna dhammaan magaalooyinka iyo casriyada waxay ku socdeen cala alcamali bilmusaaraca musaaracada markaa ku dhaqankeeda haddaba tan axaadiidan aynu soo marnay annahu nahaa cani lmusaaracati nebigu musaaracada ayuu diidey in wax la kala kiraysana waa amray tan markaa iyada la leeyahay waxaa sii caddaynaya qaybo xadiidka ka mid ahoo musaaracada aan banayn waxay ahayd in qofka la yidhaahdo adigu dhinacaah wixii ka soo baxaad leh ana dhinacanaan leh ama waxay la soo hadhi jireen ninka maaligi wuxuu la soo hadhi jiray meelaha biyo mareenka iyo meelaha markaa gacamadu ay ka soo jeexmayeen biyu ka imanayaan iyo meelaha biyaha iyo u dhow boolitii anigu intaasaan leh adna intaasaad leedahay wixii kaaga soo baxaa sidaa daraaddeed baa riwaayada muslimku waxay ahayd kunaa nukri اlarda calaa anna lanaa haadihi walahum haadihi waxaan ku lehi jiray adna kala barhkaa wax kala soo bax adna kala barhkaa wax iga soo saar fa rubama akhrajat haadihi walam tukhrij haadihi waxaa dhici jirtay inay intaydinu wax soo saarto oo tiisi ay wax soo saari weydo ama tiisiinu wax soo saarto oo ita kale wax soo saari weydo oo deetana isqabsi iyo muran yimaaduna taydii kamaa shaqaynay taadu maad ka shaqaynaysa markaa musaaracadanu nebigu nahyinayaa waa tan noocaasa laakiin tan in markaa wixii oo isku wada jira laydhaha inooga shaqee oo wixii ka soo baxaya ayaad markaa wax ku yeelanaysaa taasi markaa iyadu mamnuuc ma aha waana taa markaa imaamu nawowina uu markaa dooranayo a'immadaana markaa imaam axmed iyo a'immadaa saxaabada iyo markaa taabiciinta iyo markaa a'immat alxadiid min almutaqadimiina walmutaakhiriinna ay doorteen weeye laa shardi juzin maya min raycihaa lisaaricin walaa biqadri shabaci walow biqadri shabaci musa qaarna walow bay odhanayaan musa qaarna walaa bay odhanayaan waxaa kaloona ijaaradii aan ku ansaxaynin qofkii in la yidhaahdo yacni ii shaqee waa ku dharginayaa laakiin waa ku dharginayaa leanna waa waxaan la ogeyn waxaa laga yaabaa qof haddii xabad furini ku filan tahay dee midna waxaa laga yaaba inuu dhaa tobankeen oo idhahdo markaa nuse saacaan leeyahay oo dee dadkii ilaahay kuma sibin markaa waa wax la ysku qabsanayo inantii la yidhaha shaqeeyo waa yacni maryaana waa ku siinaynaa dee waa cuntadana waa ku siinaynaa bannaana waa in markaa heshiis lala galaa ama dee ay tabaruc ahaan iyo tadawucaanida ku shaqaysaa ama in dee kiracadiya lagula heshiiyaa laakiin waa ku dhergelaynaa una markaa wadoo maydh oo masax maya ma bannaano taas waalardu dhulkii in ajarta haddaad kirayso ama in ajara hadduu ree bimadcamin ey biطacaami raashin aw hayrihi ama wax kaloo lacag oo kale saxad waa ansaxaysaa saxad waa ansaxday macnaha tasixu way ansaxaysa baa laga wada walow fi dimami waxaa markaa lagu kiraynayaa ama ugu kiraysanayaa dimaba ha ahaado o yaan wax mucayanaba ahaanaya laa shardi juzin juz shardintii ma bannaano culima loogiyo min raycihi ka mida dhulku wuxuu soo saaro lisaaricinkii beeraya loo yeedho walaa biqadri shabc dheggiisa qadarkiina ayadana lama ogola baabuljucaalati ama jacaalati ama jacaalati saddexi waa bitasliisi iljiimi jacaala iyo jacaala iyo jucaala waa baadifad baynu inagu nidhahnaa ismun limaa yujcalu lilinsaani calaa ficli shayin waxaa la yidhaahdaa waa magacuu leeyahay wax qof loo yeelayo qof la siinayo lagu siinayo wuxuu qabanayo sharcan markay qeexayaan waxa dhahay iltisaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin macluumin ow majhuul waxaa la yidhi waa qofka wuxuu isa saarayaa ciwad iyo wuxuu bixinayo oo macluumahoo la garanayuu leeyahy waa intaa wuxuu ku bixinayaa camal mucayanahoo la cayimay laakiin la garanaya ama majhuula eeg waxbuu isa saaray waxa uu isa saaruu le waan bixinaya waa inu macluum iyo waa laga maarmaan waan hagaajin doonaa ma aha intaasaan bixinaya weeye camal mucayana qofka baasaboor baa iga lumay ii soo hela gaadhi baa layga xaday qofka ii soo hela neef xoolaabaa iga lumay qofka ii soo celiya camalkii waa mucayan laakiin waa macluum ama waa majhuulo waa la garanayaa halka uu jiro neefkii baadida ahaa dee waxaa lagu sheegay hawd guntii meel la garanayo camalkii waa mucayan waana macluum ama waa majhuulo bari iyo koonfur iyo waqooyi meeluu neefkii jiro lama garanaya laakiin camalkii waa mucayan waa neefkaa soo celintiisa laakiin meeshii laga soo celiyey baan la garanaynin kaa waxa lagu bixinayo ayay jucalo la yidhaahdaa culamada muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqsan yihiin waxaana markaa ay u deliishadaana wasala dee xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen kooxdii saxaabada ahayd ee qoladii jilibka carbeed u soo heetay ee ay marti gelin waayeen ee dabeetana sayidkoodii ama odaygoodii la qaniinay ee wax walba intay ku dayeen ugu meero waayey ee rag tala kama dhammaatee mid yidhi war boqolladan socotada yeelkeen deganaynu qadinnay bal ma u tagnaa waa intaasoo in wax ka helaayeen dabeetana way u yimaadeen dee nin baa yidhi annagu waa ku tufnaa laakiin ku tufi maayo ilaa aynu heshiis gallo dee waxay idhahaan waa haddaad noogu tufdaanoo markaa haddee ilaahay noo shaafiya hayn ariga baanu idin siinaynaa eeg waa jucaala markaa dee xayndii baa lagu heshiiyey markaa faatixadii buu ku akhriyey awliye ilaahay bay ahaayna dee waa addoommada ilahayna waa man low aqsama calalahi la abarahu markiiba waa ka booday sidoo dabar laga furay innaga soddonkamaa haddaynu ku akhrino ya waa ictiqaadkay ka tay waxaa laga yaabaa inaan markaa waxba raadi aanay keenin waayo dee qalbigay ka soo baxaysa iyo xalaal cunkiisa iyo siduu yahay ayaa kala duwan markiiba fay buu ka yidhi dee xayntii ariga ahaydna waa loo keenay saxaabada adduunyadu se maanta innaga ay adduunyo helitaankeedu inoogu weyntahay ee xalaal iyo xaaraanba meel laysaga dhigay ee lacag iyo adduunyo ma la helaayo guryo ma heshaayo baloodha ma heshaa uun xalaal iyo xaaraanna layskaba dhaafay sideenaasoo kale may ahayne waxay yidhaahdeen waxaanaynu hortu samaynay arigeeda xalaal iyo xaaraan inuu yahay ma nebigii salaas aan weydiinahayna ugu qaybininaynoo kaxeeya waa soo duubeenoo nebigii bay u keenay yaa rasuulahi arrinkaasaa dhacday oonu ku soo qaadanay xayntan adhiga ahe dee xalaal ma noo tahay abi saciid baan filaya saxaabiga war maxaa ku ogeysayey buu leeyahay ruqya tahay faatixada wax lagu akhriyo oo ilaahay ku maxaa ku ogeysayey waar inoo qaybiyo anigana wax iga siiyey buu weliba isagoo markaa waxaa mushkahayd ku qaataana kitaabka ilaahay ayaa ugu mudan waaga xadiidku ahaa walaa kaas bay u deliisaan arkaanteedu markaa halkan waa afar ama waa shanoo waa caaqidaan oo jaacil iyo majcuulow ka yeelaya ka loo yeelayo siiqadii oo markaa iijaabkiiyo qabuulkiiyo camalkii iyo jucligiiyo mushkaayaddii sixatuhaa min mutlaqi tasarufi bisiiqatin wa hiya bian yashrid sixatuhaa ansixitaankeedu waxay tahay min mutlaqi tasarufi mid tasarufkiisu uu sii daysan yahay ayay ka ansaxdaa bisiiqatin baanay ku ansaxdaa wahiya siiqadaee dhawaqaasi bian yashrida waa inuu shardiyo fii ruduudi aabiqin addoon dhuuntay soo celintii iyo wamaa qashaa kalow wixii markaa la mid noqday uu macluuma qadrin wax qadarkiisa la garanayo waa inuu shardiyo xaaza wayaxuusu waxaana koobaya oo qaadanaya man camilahu ka shaqeeyey ayaa qaadanaya halkan sheekhu shuruuddeedii ayuu markaa ama arkaanteedii ayuu markaa iyo shuruudday lahayd buu inoo gelayaayo caaqidkii buu inoogu horraysay wuxuuhi sixatuha min mutlaqi tasarufi waxay ka ansaxdaa oo heshiiskaa wada gelaya mutlaqu tasaruf mid tasarufkiisii tagribalkii sii daysan yahay waa inuu yahay mid qaangaadha waa inuu yahay mid caqli leh waa inuu yahay mid aan xayirnayn hadduu mid yar yidhaahdo ninka waxa iga luntay weysadii ama shantadiiba iga luntay intaasaan siinaya ciddii keenta arday yar waxba wax markaa waxba ku sugi mayn hadalkiisa mid waalane hadduu yidhaahdo kadaalik mid xayirane hadduu yidhaahdo kadaalik kii soo celiya wuxuu ku yeelanayaa ma jiro leannu ahlu lililtizaam ma aha inay wax saaraan ahlu ma aha waxay ku ansaxdaa bisiiqatin siiqa iyo dhawaq bay ku ansaxdaayoo waa lafdi kastoo tusinaya oggolaansho iyo idan camal iyo shaqo laysu idmay iyadoo wax la garanaya la bixinayo ama caam ha ahaaduu leeya war qofka shaqadaa iyo hawshaa i soo qabtay waxaasuu leeyihi waa idan caama ama waa mid kaasoo wuxuu leeyahy haddaad ii soo celiso hebelow haddaad ii soo celiso waxaasaad leedahay waa idan khaasa cid kale markaa ma odhan yaa qofkii ii soo celiya haddana waa idan caama qofkii soo celiyin baa yeelanaya hadduu laakiin khaas ka dhiguna hebelow haddaad shaygaa ii keento yacni waa ku ansaxayaayoo macluuma qadrin xagga isaga jucliga iyo waxaana waa inuu macluuma qadrin yahay qadrigiisa mid la garanaya waa inuu yahay waa inuu yidhaahdaa baasaboorkaasaa iga lumay shaygaasaa iga lumay waxaasaan doonay intaasaan bixinay waa in idaacad iyo joraalka laga sheegaa iminka innaga maxaa maxaa meesha taalla waa inu hagaajin doonaa qofka soo helana waa la hagaajin doonaa dee hagaajin iyaa ku heshinaya hadhowto intuu dabada marsaaboodhaya war maxaad bixinaysa hadduu dan in telefoon kula soo hadlo dee waxaan bixinaya intaa war waxba naaraga naga tag ba odhanaya haddaan markaa dee iimaan hagaysanaan lahayn laakiin marka horeba waa inuu sii dhigaa idhahda anugu intaasaan bixinaya anu boqol dollar baan bixinaya anu labaan bixinaya waa inuu intaas sii dhigaa hadhowtana taasaa laga rabaa macluuma qadrin waxa yidhi camalkii camalku waxa weeye yani mushqaayadda iyo jucliga loo yeelayaa waa amalkastoo kulfa ama mu'na ay ku sugan tahay yacni mashaqo ama qarash buu ku suganya qofka k addoonka iga dhuntay soo celiya kii iga lumay qofka ii soo celiya qofka qofkaa ka soo xajiya qofka yacni waxaa ii bara qofka waxaa iiga soo warraba qofka masaladaa ii soo xaqiijiya qofka kitaab heel masaladaa iiga soo saara way noqon kartaa macluuma qadri xaazahu man camila waxaana yeelanaya markaa jucligaa ciddii camalkaa qabatay ee dhammaantii wada qabatay ama cid ay adeegsato waxba ka doonaynin ay u qabatay ayaa markaa koobaysa oo yeelanaysaa wuxu uhi sixatuhaa jucaalada min mutlaqi tasarufi tasarufkiisu miduu sii daysay bay ka ansaxaysaa bisiiqatin siiqa iyo dhawaq iyo xiswidaarsi waliba ka imanaya jaacilkawn kan kale wuu iska dhaqaajin karaa un isagu siiqa lagama aan aqbalay lagama rabo wahiya bian yashrida waa inuu shardiyo fii ruduudi abiqin addoon ka dhuuntay iyo wamaa shaakala wamaa masala wax la mida la mid noqday macluuma qadrin ciwad iyo wuxuu dhaafsanayo qadarkiisa loogeya waa inuu shardiyo xaaza wayaxuusu waxaana koobaya waxa uu shardiyey man camilahu shaqadaa qofkii qabtay wafasquha qabla tamaami alcamali min jaacilin calayhi ajru lmili wuxu uhi wafasquhaa in shaqadii la fasakho la joojiyo qabla tamaami alcamali camalkii intaanu dhammaanin min jaacilin kii yeelay arrinkane baadifadda markaa ku dhawaaqay calayhi kuriisa ajrumili mushqaayadda la midkaa camalka lagu qabta ayaa lagu yeelan jucaaladu waxay ka mid tahay cuquuda jaa'isu darafaynka intaanu camalku dhammaanin hadduu midkood hadduu midkood waasho way fasaqmaysaa hadduuse camalku dhammaado oo shaqadii la keena ayada dee dhammaanba mushqaayadun baa la kala rabaa inta aan camalkii dhammaanin waxaa la eegayaa keebaa fasakhay hadduu caamilku fasakho waxba ma leh kala barh markuu waday buuhi war waxba waa nagu fogaatay waxaan waxba doondooni mayna waanu iskaga hadnay waxba yeelan maayo markaa allahuma inuu qofkani shaqada ku kordhiyo mooyaan hadduu shaqada ku kordhiyo dee intii tagtay buu yeelanayaa hadduu kii jaacilka ahaa ee baadifadan iyo waxan dhigay hadduu isagu fasakho qofkiina hawshii u bilaabay laba cisho markuu sii socdo halkaa burca marayo ayuu telefoon kula hadlo markaasuu yidhi war hawshii waan ka noqday iska joog dee waaye shan cishaan ilaa halkan berberiya burca maraye waxaa la yidhi ajrulmil camalkaasoo kale shan daacisha ninka ilaa berbere ilaa burca tegey waxa uu ku qabtaa lagaa rabaa ilaa adaa joojiye qofkii wuu shaqeeyey aduu kuu shaqaynayey mushqaayadaasaad dhigtay adigaa joojiyey in daacishu markaa shaqaynayey mushqaayaddeedii baa laga rabaa wa fasquha qabla tamaamilcali min jaacil calayh ajru mil macnaha wacaynkaa wa fasquhaa fasakhidda jucaaladii qabla tamaamil camali camalkii intaanu dhammaystirin in la fasakho min jaacilin kii jaacilkaa yeelay waxaan xaggiisa laga fasakhaa calayhi gorigiisa waxaa noqonayo lagu yeelanaya ajrulmili mushqaayadda la midka ah ee shaqadaasoo kale lagu qabto ayaa lagu yeelanayaa wallaahu aclam halkaa inoogu joogo